habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidao idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo khamiisa oo bisha julaaya ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay tahay siddeed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com saacadda afrikada baraxagiina waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla daadahen idiin daadaheynaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o eda waxaa ka mid a madaxweynayaasha deegaanada soomaalida iyo cafarta oo heshiis ka gaaray ayaga oo colaad isuguna yimid magaalada adis ababa
madaxweynayaasha soomaalida iyo anfarta ayaa labadooduba waxa ay ku baaqeen wadaxaajoodyo iyo kulamo markaasi lala yeelanayo shacabka labada deegaan si xal waara loogu helo colaadaha soo noqnoqday sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o ed oo toddobaadkan ku saabsan khataraha caafimaad ee ka dhalan kara daawooyinka qaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajyada iyo dadka dawadhaqameedku ay caafimaad darrada ku keento dad qofkii u yimaada dhiig ka qaadaya siliid buu dhiigka ka qaadaya qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso deedna dawow u qoray dhakhtar maaha oo wadaad maaha waxaa ka mid a islaamo sidaasoo kale oona dadkaan dabiibaynaa cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku dawaynaysaa ma jiro
waxaad sidoo kale maqli doontaan jubbaland oo sheegtay in howlgallo ay ka fulisay nawaaxiga buulo xaaji qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida guddiga qaran ee la dagaalanka isdabamarinta lacagta iyo sidoo kale ka hortegista maalgashiga argagixisada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saaray liiska dad ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab wareegto uu soo saaray guddigan oo markaasi lagu sheegay dhammaan hay-adaha shacabka iyo dadka soomaaliyeed iyo shakhsiyaadka hay-aduhu ay markaasi danaynayaan magacyadooda ayaa waxaa qodobka koowaad uu mamnuuc u tahay ayaa la yiri in la macaamilka dadku ay mamnuuc ka tahay dadkan hoosta ku qoran iyo sidoo kaleeto in ay xanibaan hantida dadkan ay leeyihiin ama kuwa xiriirka la lehba liiska magacyada dowladdu ay soo saartay cunuqabateynta haatanna magacyadooda la baahiye ayaa waxaa ka mid ah abuukar cali aadan oo lagu naanayso ama lagu magacaabo cabdulaahi garweyne islamarkaasina lagu sheegay inuu yahay ku-xigeenka ururka al-shabaab maxamed mire jaamac oo lagu naanayso mire xilkiisuna uu yahay guddoomiye gobol xasan yacquub cali bari oo markaasi lagu naanayso qowlajaan ayaa la yiri xilkiisuna uu yahay madaxa golaha shuurada mahad cabdiraxmaan warsame oo lagu naanaysa ayaa la yiri karataay xilkiisuna uu yahay ku-xigeenka kooxda al-shabaab yuusuf axmed xaaji nuunow oo lagu naanayso ayaa la yiri gees cadde xilkiisuna uu yahay madaxa qaybta nabadgelyada nuur cabdi rooble oo lagu naanayso ayaa la yiri nuunuule xilkiisuna uu yahay madaxa al-shabaab ee mudug iyo bakar baashe aadan axmed oo lagu naanayso shariif xilkiisuna uu yahay madaxa zakawaadka iyo qaadista dhaqaalaha zakooyinka ee kooxda warka dunida haddii aan eegnana senatorka la yidhaahdo j d venis oo ah ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga madaxweyne ku-xigeenka u noqon doono donald trump haddii la doorto islamarkaasina doorashada wajahaya xilka madaxtinimo ee dalkan maraykanka dhacaysa bisha novembar ayaa xalay khudbad uu ka jeediyey shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee ka socda gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka waxa uuna kaga hadlay khudbadiisa inta badan oo culayska uu saaray amniga qaranka maraykanka dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu diiradda saaray halkudhigii ahaa mar kale aan maraykan ka dhigno waddan weyn asagoo markaasi ammaan badan ka helaya trump ayaa fenis waxa uu si rasmiya u aqbalay in loo xulay xilka musharax madaxweyne ku-xigeen ee dalkan maraykanka fenis ayaa yiri madaxweyne trump waxa uu u taagan yahay rajadii ugu dambeysay ee ameerika si uu markaasi u soo celiyo wax haddii ay lumiyeen dadka maraykanka aanan mar dambe fursaddeeda haatan haddii ay lumiyaan aanan loo heli doonin dib waxa uu intaasi ku daray oo uu raaciyey asagoo ka hadlayay rajada trump inay abuurayso asagoo finis ahaan tusaale usoo qaadanaya waddan wiil ka soo jeeda qoys shaqaale ah oo ka fogaa sida uu yiri daaraha kuwa awoodda lehi ay fadhiyaan inuu maanta saaran yahay masraxa islamarkaasina uu u tartamayo inuu noqdo musharax madaxweyne ku-xigeen oo dalka maraykanka ah khudbadiisa ayaa fenis waxa uu markaasi uga faallooday khataraha shiinaha hase yeeshee ma soo hadal qaadin duulaanka ruushka ee ka dhanka ukraine iyo sidoo kaleeta dagaalka ka socda gaza fenis oo soddon iyo sagaal sano jir ah islamarkaasina lahaa hay-adaha waxmaalgeliyaha ayaa aqalka sanadka ee dalka maraykanka ku soo biiray muddo laba sano ka yar xilligan siyaasadda arrimaha dibaddana aanan wax badan ka aqoonin hadalladiisii ugu dambeeyey waxa ay la jaan qaadayaan aragtida trump ee ah maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh aragtidiisaasi dunida kaleeto waxa uu ku soo koobay oo keliya ah israa'iil taageerada uu u yahay iyo shiinaha oo uu ka soo horjeedo siyaasadooda gobolada afrika qaarkood iyo dunidaba iyo walaaca uu ka qabo wadamada yurub qaarkood ra-iisul wasaaraha dalka heytina gary conile waxa uu kooxdiisa markaasi waxa uu kooxaha qowleysatadan iraahda ee ku amray inay hubkooda soo dhibaan mar uu hadal ka jeedinaya telefishinka qaran ee dalkaasi habeennimadii xaleto ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu qiray sida uu markaasi ku noolaanshiyaha magaalada caasimadda ah ay u adag tahay wakhtigan isaga oo ballan qaaday in uu gacan ka geysan doono wax kasta oo wax looga qaban karo ammaankana lagu soo celin karo konile ayaa hadalkan jeediyey maalin kadib markii kooxdii labaad ee booliiska ka socda dalka kenya oo tiradoodu ay dhan tahay laba boqol ay gaareen hayti si ay markaasi kaalin weyn uga geystaan gacanka geysashada baahiyaha loo qabo in kooxaha burcadda ah laga takhaluso kenya ayaa hormuud u ah howlgalka qaramada midoobey ee taageerayso ee dalkaasi lagu xasilinayo xaaladiisa kooxaha qowleysatada ah ayaa haystay siddeetan boqolkiiba magaalada port princes ee caasimada heyti iyadoo sidoo kaleetana lagu eedeynayo dilka ama dhaawacyada dad ka badan kun iyo shan boqol oo qof oo ka dhacay saddexdii bilood ee ugu horreeyay sanadkan magaaladaasi arbacadii shalay tana wariye ka tirsan wakaalada wararka e p ayaa waxa uu arkay kolanyo gaadiidka gaashaaman ah oo maraya wadada weyn ee magaalada port prince halkaasi oo magaalada dadkii deganaa ay isugu soo baxeen iyadaoo khatar badanina ay jirto dadkuna ay ka daawanayeen baabuurtaasi sheedda baabuurtaasi ayaa waxaa wada ciidamada kenya iyo kuwa heyti iskugu jira dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa meelaha qaarkood hase yeeshee ma caddeyn karaan cidda ridaysa hubkaasi dadka ku dhimanaya iyo kuwa ku dhaawacmaya ee magaaladaasi ku nool toona hogaamiyaasha yurub ayaa shir wuxuu uga furmay dalka britain ayaga oo markaasi ku baaqaya in loo midoobo taageerada la siinayo ukrein dagaalkeeda ka dhanka ah ruushka halka madaxweynaha yukreinna uu si qabow uu salaan u salaamay ra-iisul wasaaraha hungary victor arban oo uu markaasi kula kulmay goobta madaxda kaleeta ee shirkaasi ka qaybgelaysa oy markaasi isugu yimaadeen kadib markii dalkaasi la sheegay inuu u carab laalaadiyey wadanka ruushka dalka ukrein ayaa waxa uu wajahaya caqabado xoogan oo uga imaanaya duulaanka ka dhanka ah dalkaasi ee ruushka madaxda reer galbeedka oo wadamada reer yurub ay hormuudka u yihiin iyo dalkan maraykanka ayaa suxulduub waxay ugu jiraan xaqiijinta in la taageero ukrein iyo in ay u midoobaan ka hortegista sida ay leeyihiin gardarada ruushka warkii dunidana waa naga intaa habeen wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaas ay idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo tabin toos ah aad nagula socotaan madaxweynayaasha deegaanada soomaalida iyo canfarta ayaa heshiis ku gaaray magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya kadib colaad soo noqnoqotay oo ka taagan xuduudda labada deegaan warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaataa kadib wadahadalla maalmihii lasoo dhaafay u socday madaxda deegaanada soomaalida iyo canfarta oo ku saabsanaa xal uhelidda colaadaha soo noqnoqday ee sannadihii lasoo dhaafay ka taagnaa xuduudda labada deegaan gaar ahaan dhulka markaasi lagu muransanaa ayaa maanta si rasmi ah heshiis looga gaadhay labada madaxweyne oo si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay magaalada adisaba ee caasimadda dalka etoobiya ayaa sheegay in dhinac kasta uu diyaar u yahay hirgelinta heshiiskan oo ay garwadeen ka ahaayeen hogaaminta sare ee etoobiya mustafa maxamed cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida ayaa sheegay in ugu horrayn laga shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa waxyaabaha keenaya isku dhacyada islamarkaana ay laga marmaan tahay in dadka barakacayaasha ah dib loogu celiyo goobihii ay ka soo qaxeen በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ሕይወት መጥፋት ስለሌለበት maadaama xilligan ay jirto khasaare nafeed waxay labada deegaan isla meel dhigeen in colaadda la joojiyo waxa kale oo laga shaqayn doonaa in laga fogaado waxyaabaha iskudhacyada keenaya heshiiska aan gaadhnay waxaa ku jira in barakacayaasha lagu soo celiyo goobihii ay ka soo barakaceen geestayada waa ay naga go'an tahay hirgelinta heshiiskan sidaas darteed waxa aan rajaynaynaa in heshiiskan uu keeni doono xal waara
እንዲሰራ geestiisa madaxweynaha deegaanka cafarta awal arba ayaa sheegay inay ka go'an tahay joojinta xabadda in deegaamada colaaddu ka taagnayd muddooyinkii lasoo dhaafay nabad lagu soo dabaalo መግባባት ላይ በደረስንባቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ waxa aan ku heshiinay in khilaafka lagu xaliyo nidaam wadahadal ah waxa aan rajaynayaa in dhinacyada oo ay ku jirto dowladda federaalka guddiyada la sameeyey ay qayb ka qaadan doonaan waxaa laga marmaan ah in dhinac walba doorkiisa ka soo baxo si arrintani xal looga gaadho ተኩስ ማቆም በቀጣይም ደግሞ በየደረጃው madaxweynayaasha soomaalida iyo canfarta ayaa labadooduba waxa ay ku baaqeen wadaxaajoodyo iyo kulamo markaasi lala yeelanayo shacabka labada deegaan si xal waara loogu helo coladaha soo noqnoqday si kastaba ha ahaatee isku dhacyada ka taagan dhulka lagu muransan yahay ee deegaanada canfarta iyo soomaalida oo marar badan la isku dayey in xal waara laga gaadho ayaan dhaqan gelin heshiiska xilligan ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa imanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ee colaadu dib uga soo cusboonaatay qaybo ka mid ah galbeedka gobolka city ee dhulka ay ku muransan yihiin labada deegaan maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington su-aale cusub ayaa ka soo baxaya arbacadii kuwaasi oo ku saabsan heerka uu gaarsiisan yahay amniga agagaarka dhismaha ku yaala degmada butler ee gobolka pennsylvania halkaasi oo nin dhallinyaro ah oo fuulay saqafka kore ee dhismahan oo baqaar ahaa uu rasaas ku furay madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oo ku sigtay in la dilo intii uu socday isu soo baxaasi oo aaggaasi lagu qabtay wariyaha v o eda ee kasoo warama arrimahaasi ayaa warbixintan uu soo diray waxaa soo koobaya cabdulqaadir samakaab booliska deegaanka ayaa ilaalada gaarka ah ee donald trump ku wargeliyey inay ka maqan yihiin gawaarida roondaysa ee askarta ay isticmaalaan si ay uga ilaaliyaan bannaanka dhismaha laga soo weeraray trump sida saraakiisha amniga ee deegaanka iyo kuwa federaalka ay u sheegeen wargeyska washington post dhismaha ayaa wuxuu ka baxsanaa xayndaabka amnigiisa ay gacanta ku hayeen ilaalada trump laakiin iyadoo ay baarista socoto haddana ma cadda sababta ay ciidamada u ballaarin waayeen howlgalkooda ilaalada mar haddii ciidamada deegaanka aysan ilaalin karin dhismaha baarayaasha ayaa weli isku dayaya inay ogaadaan sida ninka toogashada geystay oo lagu magacaabo thomas matthew crooks oo labaatan jir ahaa ay ugu suura gashay inuu fuulo saqafka sare ee dhismaha iyadoo aan la hubinin islamarkaana uu ilaa siddeed xabadood ku riday goobta uu trump ka hadlayey halkaas oo uu dhegta kaga dhaawacay madaxweynihii hore hal ruuxna uu ku dilay iyadoo uu si xun u dhaawacay ilaa laba ruux oo kale warbixinta wargeyska ayaa soo xigatay richard gollinger oo ah qareenka degmada butler halkaasoo isu soo baxa trump uu ka dhacay isagoo leh ilaalada trump waxaa lagu wargeliyey in waaxda booliska deegaanka aysan haysanin awood ay ku sugaan amniga dhismahaasi agaasimaha ciidanka ilaalada madaxda ee loo yaqaano secret serviceka kimberley chital ayaa horaantii toddobaadkan u sheegtay telefishinka a b c news inay jiraan boolis maxalli ah oo ku sugnaa dhismahaasi kuwaasoo mas-uul ka ahaa hareeraha bannaanka dhismaha oo ah halka isu soo baxa uu ka dhacay laakiin sarkaal ka tirsan booliska deegaanka ayaa u sheegay wargeyska new york times in saraakiisha ay ku sugnaayeen dhismaha u dhow gelinger ayaa u sheegay wargeyska in nin ka tirsan booliska deegaanka uu toogtay crokis oo ahaa ninka rasaasta ku soo furay madaxweynihii hore ee trump inkastoo ilaalada secret serviceka ay sheegeen in mid ka mid ah ciidankooda uu dilay ninka meel u dhow halka uu yaalay meydka crooks ayaa waxaa laga helay hub uu aabbihiis laba kun saddex iyo tobankii uu sifo sharci ah ku soo iibsaday maamulka ayaa weli wada iskuday ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sababta iskudayga dilka ah laakiin ilaa hadda waxay rumaysan yihiin in krokis uu isaga keligiis ku dhaqaaqay falka toogashada jital ayaa arbacadii loo yeeray si toddobaadka soo socda ay uga markhaati furto guddiga koongareska arrimo ku saabsan habacsanaanta amniga ee soo baxday ilaalada secret service-ka ah oo ah hay-adda amniga dowladda dhexe ee muhiimka ah islamarkaana ilaalisa madaxweynayaasha hadda kuwii hore iyo qoysaskooda ayaa waxay xakamaysay amniga wareegga gudaha ee ugu dhow trump halka bannaanka goobta oo uu ku jiro dhismaha baqaarka ee wax laga soo toogtay ee uga tagtay booliska deegaanka laakiin ma cadda sida qorshahaasi uusan u guulaysanin madaxa waaxda amniga gudaha ee maraykanka alekhandro meerkas oo hay-adda ilaalada secret service-ka ay waaxdiisa ka tirsan tahay ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in dib u eegis madax bannaan lagu sameynayo iskudayga dilka kaasoo ka imaanaya dibadda xayndaabka dowladda mar dhowna uu bilaaban doono waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay mid lagu fashilinayay amniga falanqaynta muuqaalka goobta uu weerarka ka dhacay oo ay samaysay warbaahinta maraykanka ayaa xustay dad ku sugnaa bannaanka goobta isu soo baxa iyo meel u dhow baqaarka iyagoo ku qaylinayay inuu jiro nin hubaysan oo ku sugnaa saqafka sare ee baqaarka ku dhowaad hal daqiiqo iyo bar ka hor inta aysan rasaasta dhicin jital ayaa u sheegtay telefishinka a b c news in muddo aada u gaaban ay u dhexaysay wararkaasi iyo markii ninka rasaasta uu furay waxaana ay tiri weli ma hayo dhammaan faahfaahinta laakiin waxay ahayd wakhti aada u gaaban raadinta qofkaas in la soo helo oo la aqoonsado ugu dambayntiina la dilo ma jiro hadda qorshe xilka looga qaadayo jital oo uu magacaabay madaxweyne jo biden labakii waxay sheegtay inay qaaday mas-uuliyadda wax ka qabashada amniga ee munaasabadda waxaa kaloo ay sii raacisay inaysan qorshaynaynin inay isxasisho
warbixintii wariyaha v o e da uu soo diray balse uu cabdulqaadir samakaab soo jeedinayay ayay taasi ahayd halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska afartan iyo saddexaad ee jibbooyinka ayaa sheegay inay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka buule xaaji sidoo kaletana ay sheegeen in ay isku fureen wadada dheer ee isku xirta kismaayo iyo afmadowba faafaynta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad howlgalladan oo ay ciidamada ammaanka ee jubbaland iyo kuwa xooga dalku ay ka fuliyeen nawaaxiga ah deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida saraakiisha ciidanka xooga dalku ay sheegeen ay ogaadeen xogta koox ka tirsan al-shabaab oo deegaanadaasi isku urursanayay taasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka xooga dalku in halkaasi laga fuliyey weeraro xagga cirka ahi iyo dhulkaba oo ay iska kaashanayeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanadii la xoreeyey ee al-shabaab laga saaray ee hadda dib u noloshoodu ay usoo kabsanayso sida uu hadalka u dhigay taliyaha howlgelinta ciidanka xooga dalka ee taliska afartan iyo saddexaad gaashaanla dhexe hire cali waasow waa intaa way jirtaa iyo howlgal xagga dhulka labaduba waa laga fuliyey aaga buulaxaaji iyo aaga kalaba howlgallada hadda aan kuu sheegay bayna ka mid yihiin horjoogayaal fara badanna waa lagu dilay xagga dhulka iyo xagga cirko labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey waana lagu guulaystay ujeedkii laga lahaa deegaanada dadka ku noolaa waad garanaysaa kooxaha nabadiidka ah khawaarijta dhib badan bay ku hayeen dhibkii faraha badnaayay ku hayeen hadday noqoto macnaha hantidooda iska boobaan hadday noqoto maaragtay dil hadday noqoto dad deegaan ah oo xoolahooda iska haysa ama ganacsigooda iska haysay oo inta lagala baxay guryahooda ilaa hadda meelay ku sugan yihiin aan jirin dadkaa dhibaatooyin fara badan ay qabeen waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol asaasigana ma jirin runtii deegaanada hadda aan gacanta ku qabannay xagga caafimaadka iyo adeegii bulshada hadda wuu soo noqonayaa sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidanka xooga dalka taliska afartan saddexaad ee ka howlgala deegaanada jubbaland ayaa sheegay in deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka jubbada hoose gaar ahaana deegaanada galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ilaa degmada afmadow ay isku fureen ciidamada ammaanka islamar ahaantaana dadka iyo gaadiidkuba ay hadda wixii ka dambeeya adeegsan doonaan inkastoo haatan aysan deegaanadaasi ama wadooyinkaasi aysan marin gaadiidka shacabka howlgallada oo weli kasii soconaya inta u dhexaysa afmadow iyo kismaayo
gobolada jubbooyinka waxaa laga xoreeyey deegaano fara badan sooya biibi harboole miido ilaa iyo afmadow inta u dhaxayso waa laga sifeeyey dhammaan deegaanada idiin soo sheegay xaggan kale ilaa buulo xaaji iyo ilaa aagga badhaa dhan ee howlgal baa ka socdo ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa meeshaa howlgal ka wado khawaariijtana dhul badan baa laga sifeeyey dad badan oo maaragtay deegaanada deganaa oo ay ku hayeen dhibaatooyin fara badan waa laga dulqaaday insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaan ka saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin hadda gobollada jubbooyinka dhammaantood howlgalkana wuu socon doonaa ilaa khawaarijta laga sifeeyo deegaanada jubbooyinka oo dhan howlgalladan oo waayadii dambe si weyn uga soconayay deegaanada dhulka galbeedka magaalada kismaayo ayaa ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka waxaa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxa ay ciidamada sidoo kale ku guulaysteen in ay isku furaan wadada dheer ee xidhiidhisa kismaayo ee afmadow walow weli wadooyinkaasi aan loo fasixin dadka rayidka ahi oo ay keliya ku safraan ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa xooga dalka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
waa hagaag weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ee caawa iyo dunida markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiliyadan oo kaleeto habeen kasta oo khamiista aad dhegeysan jirteen bandhiga v o eda toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay khatarta caafimaad ee ka dhalan karta daawooyinka qaldan iyo dhirta ay bixiyaan goobaha cilaajyada iyo daawo dhaqameedyadu kuwaasi oo caafimaad darro ku keeni kara qofka waxaa soo jeedinaysa sahre ciidlanuur
meel kasta oo hannaanka caafimaad ee bulshada ama siyaasadda caafimaad ee dowladuhu uu hoosu dhac ku yimaado waxaa soo baxa xirfadlayaal caafimaad oo aan aqoon caafimaad lahayn balse ka faa'iidaysta xanuunnada kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwani ka cabanayaan waxay sameeyaan dawooyin qaarkood laga sameeyey dheer kuwo dibadaha laga soo dhoofiyo iyo kuwo kale oo laga sameeyo dawooyin laysku dardaray xirfadlayaasha aan aqoonta lahayn balse dadka u sheegta inay daweynayaan keli kuma aha qaaradda afrika iyo waddamada saboolka ah ee soo koraya balse meelo badan oo dunida ah ayay ka jiraan iyaga oo si qarsoodiya u furto xarumo ay ku sheegaan cilaajiyo ama goobo daryeel caafimaad lagu sameeyo waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan somalilan waxay ka mid tahay meelaha sida xorta ah looga furan karo goobo dabiib iyo cilaajiyo dadka samaysta xarumaha dadka lagu daweeyaa waxay iskugu jiraan kuwo ay maamulaan dad aqoon diimeed amaba dabiib u leh shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay qorayaan iyo kuwo kale oo ganacsi ahaan u furta goobo dadka xanuunsanaya ay sheegeen inay ku daweynayaan hanaanka dawooyinka ay adeegsadaan waa kuwo khuraafaad u badan xanuuno badan oo kala noocana la siiyo dhir amaba dawooyin isku mida sheekh cawil faatax wuxuu ka mid yahay culimada madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanka bulshada waxaanu ka digay khatarta ka dhalan karta dadka aan aqoonta diimeed iyo mid caafimaad lahayn ee furta xarumaha dabiibka dad qofkii u yimaada dhiig ka qaadaya siliid buu dhiigka ka qaadayaa qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso deedna dawo u qoraya dhakhtar maaha oo wadaad maaha waxaa ka mid a islaamo sidaas oo kale ole dadkaan dabiibaynaa cilmi diimeed maleo waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysaa ma jiro sidoo kale dhaktar cabdiraxmaan cabdilaahi oo ku takhasusay xanuunada guud ayaa sheegay inuu la kulmay dad hore u tegay goobaha caafimaadka ee dadban isla markaana loo sheegay in dhiiggii laga qaaday lagu soo baadhayo waddamada yurub qaarkood nodeeba iido wuxuu geed baa la hoos fariisiyey inan baa ii yimid waanu farabadnay dhiiggii baa lanaga qaaday dhiigga ayagii jorbal baa loo diray jawaabtii baa soo noqotay dawooyin baa lanoo soo qoray fara badan oo ayaa dawooyinkeedu qoray dee cid qorta ma garanee dhakhtar baa soo qoray baa la yidhi iyo sheekh xarumaha cilaajyada ama goobaha dawadhaqameedka ayaa badanaa isticmaalaa dhir kala duwan oo ay dadka dawo ahaan u siiyaan dhirtaasi dad badani waxay aaminsan yihiin inay caafimaadka u roon yihiin islamarkaana aanay lahayn kiimikaliska dawooyinka kale ku jira halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in maadaama oo aan la xaqiijin karin xaddiga dawada ah ee ku jira dhirtaasi iyo inta laga siinayo qofka ay khatar caafimaad keeni karto agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhirtaasi dadka lagu daweeyo herbal waxa weeyaan daawooyin ka soo jeeda dhinaca dhirta laakiin daawooyinkaasi ama naturalka ama dhirta kasoo jeeda faa'iidana way yeelan karaan dhibaatana way yeelan karaan waxay kolbama ku xidhan tahay marba sidii loo isticmaalo quantitiga laga isticmaalo ujeeddada loo isticmaalayo waxyaalo badan oo caynkaasay ku xidhan tahay waxaan qabaa inay dhibna leeyihiin dheefna ay leeyihiin marka waxay u baahan yihiin aqoon badan waxay u baahan yihiin in laga saaro wixii qofka dhibaato ku keenaya inta sayfka ana lagu reebo marka waxay u baahan yihiin aqoon badan in dib loo eego la qiyaaso inta dawada ah inta side effect uu leeyahay ama dhibaato ku jiri karta uu waxgeysan karo in intaba la qiyaaso marka haddii dee sidaa loo eego oo inta safeka lala soo haro faa'iido badan buu yeelanaya haddii laakiin si dee random ahoo qofkii waa dawowna sida la yidhaahdo oo ama lagu badiyo ama laga yareeyo ama marba wixii loo isticmaalayay labada dhanba dhib bay geysan karta geesta kale waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aan dhakhaatiirtu qorin ee ay dadku sida tooska uga iibsadaan farmasiyada kuwaasi oo ay dadka qaar sii kala amaahdaan amaba dawo qof haysto uu qof kale ka sii qaato waa kan cabdinaasir nuur oo ku nool magaalada hargeysa oo ka hadlaya dadka dawooyinka badan qaata iyo dhibka ay wajahaan haddaan tusaale soo qaato saabaynta dawada ku keentay dadkiina nin ka mid a saaxiibada oo farmasiyo badan iyo dhakhaatiir badan u tegay dawownay u qorayiin balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay waxa ladhaha kaljarka barcamin in la eego dawada waxu taraysa iyo taan waxu tarayn la qabsaday dabeedna waxaa la ogaaday in aanu dhawo keliya oo wax ka taraysaana jirin sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan oo kolba mid ka qaaday habeenba markuu xanuunsado dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka diga in qofka iska qaata dawo aan loo qorin nooc kasta oo ay tahay ay dhibaato caafimaad ku keeni karto waa kan daktar cali macow aweys oo ka howlgala xarumo caafimaad oo ku kala yaala u k kenya iyo soomaaliya daawo sideedaba markaad u baahan tahayna waa aad bay muhiim u tahay haddii aadan u baahnaynna way ku dilaysa xanuun baabiyahaas ama kaniini kasta oo naqdaba dawa adiga aan lagu qorin haddaad iska cunto ama dawo meelaha intaad kasoo gadato a iska cunto dhibaatadiisa inay xoog badan tahay xagga keliyaha dawada waa sun maaha wax iska qaado maaha waxaa loogu talagalay suntaas wuxuu dhakhtar waxa weeyaan inuu mataqaanaa ogaado qofkan ma u qalmaa dawadaan ma la siin karaa mise lama siin karo haddii la siin karo dawadaan say muhiim u tahay waxaa dhibaatadeeda markaas waa layska hilmaamaya haddayna mataqaanaa isaga dhibaata ay u keenaysana la siin maayo tayada dawada dalka la keeno iyo xilliga ay dhacayso ayay dad badani walaac ka qabaan inaanay ahayn kuwo sax ah amaba ku habboon caafimaadka doctor mustafa xasan oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka mid a dadka aaminsan in dawooyinka la keenaa ay yihiin kuwo aan tayo sare lahayn dawooyinka dalka la keenaa intooda badani tayo ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii maleh waayo ma jiraan wax baadho oo eega dawooyinkan tayada ay leeyihiin taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan waayo marka wax la daweynayo cudur la daweynayo waxaa lagu daweynaya waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xaddiga ay leedahay marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dulqoro tusaaleahaan iminka layidhaahdo dawadan yurub baa lagu sameeyey iyada oo eshiya oo kale lagu soo sameeyey magaca laga soo bedelay marka dhakhaatiirta inay u qaataan inay dawadani tahay dawadii dee cudurkaa daweyn lahayd cabdilaahi cali oo ka mida ganacsatada dawooyinka keena ayaa v o weda u xaqiijiyey hanaanka soo dejinta dawooyinka iyo tayadoodaba dawadu meelo badan baa laga keenaa masar baa laga keenaa hindiya laga keenaa china laga keenaa yurub baa laga keenaa iiraan baa laga keenaa faransiiska laga keenaa dawolabaaba dee qiimo gaaray leedahay hase ahaatee iyadoo loo eegayo mar walba qualitiga dawada mar walba loo eegayo nacamtadii tayada loo eegayo haddana dee qiimaheeda ay wadataa inkastoo ay jirto dawo bilaa tayaaba soo gasha se waa waxa kama jiraan wey laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo laakiinse somalilan waxaan ka dhicin waayo ururkan digo laydhaha mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawo wadanka loo teeni lahaa waxaana xidhiir la leeyihin quality controlka iyo wasaaradda caafimaadka shaqayn fiican baa ka dhexay xamse suldaan aadan faarax waa agaasimaha hay-adda dhowrista iyo hubinta tayada dawooyinka iyo cuntada ee somalilan wuxuu sharaxay qaabka ay u hubiyaan dawooyinka dhirta ka samaysan iyo kuwa kaleba si ay u xaqiijiyaan tayadooda hay-adda dhowrista tayada somalilan runtii waxay hirgelisay laabka cuntada iyo dawada annagu hay-ad ahaan marka tusaalo kale madaarka iyo dekeda ayay kasoo degaan markay soo degaan waxaan weydiinaa document documentka haddii aanu wadanin ama herbal ha ahaado ama dawo kale ahaatee waanu joojinaa runtii waxaa ka mid a documentkaasoo kale in la helo shahaadadii waxaan lagu baadhay in la helo wadankii soo saaray in la helo dhaytka waxaan soo baxay expire dateki iyo production dateki uu leeyahay dawadhaqameeduna inta badan lama yaqaano xilligay dhacayso oo waa waxyaalo si fudud qaarkood layskugu daro runtii marka anagoo hay-ad ahaan waxaan u tixgelinaa uun haddii ay documentka waafaqda iyo baadhistaa dawadaasi inay sax tahay haddii aanay waafaqinaa inay qalata dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaannu la xidhiidhnay qaar ka mida dadka haysta xarumaha cilaajiyada ama daawo dhaqameedka balse ay ka cudurdaarteen in ay ka jawaabaan amaba wax faahfaahina ay ka bixiyaan daawooyinka ay isticmaalaan hanaanka ay dadka u daweeyaan iyo aqoonta ay u leeyihiin xarumahaasi ay furteen guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
sahre ciidla nuur ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington senator j d vans oo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu u xushay inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ah ee kala qaybgalaya doorashada ayaa khudbad uu xalay ka jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga diiradda wuxuu ku saaray ammaanka qaran ee maraykanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo halkudhigga meg america great again haddaba warbixin ay diyaarisay v o edu waxaa soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac isagoo u riyaaqsan trump ayuu vensa si rasmiya u aqbalay in xisbigiisa uu magacaabo inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka waxaanuu yidhi madaxweyne trump waxa uu matelayaa rajadii ugu dambaysay ee dib u soo celinta maraykanka haddii uu waayana waxaa laga yaabaa inaan dib loo helin waxaanuu intaasi sii raaciyey islamarkaana u yidhi waa waddana wiil ka yimi dabaqadda shaqaalaha oo ka fogaa madalaha awoodda uu istaagi karo masraxa isagoo madaxweyne ku-xigeen ka soo socday maraykanka khudbadiisi ayaanu fahansaa si gaara ugaga hadlay halista shiinaha balse maaanu soo hadal qaadin duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain iyo weliba dagaalka ka socda kasa si kastaba ahaatee isagoo ka duulaya waxaa loogu yeedho dib u hagaajinta jamhuuriga ee taageeridda faragelinta maraykanka iyo aragtiyaha ku saabsan ukrain ayaa uu soo jeediyey xisbigiisu inaanay ka gaban inay fikradaha ka doodaan fens oo sagaal iyo soddon jir ah horena uga soo howlgalay hanaanka hantigoosadka xafiisa dadweynena soo joogay wax ka yar laba sano islamarkaana leh tagta kooban oo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa hadalladiisii dhowaan ay badankooda u janjeereen halkudhigga taraam ee ah mudnaanta in la siiyo maraykanka islamarkaana bannaanka u soo saartay waxa loo qaadan karo mid la jirta israa'iil ka soo horjeeda shiinaha islamarkaana cabsi ku abuurtay yurub isagoo hore uga tirsanaa ciidamada maalinka islamarkaana la geeyey ciraaq ayaa fens waxa uu tuhum ka qabaa gudagalka militariga maraykanka ee dibadda marka laga reebo israa'iil isagoo si weyn uga soo horjeeda gargaarka shisheeyaha sidoo kalena sheegay in maraykanku aanu wada taageeri karin israa'il iyo bariga dhexe sidoo kalena aanu diyaar u ahaan karin waxyaabaha ka iman kara qaaradda eeshiya khudbadda uu dhowaana ka jeediyey maxadka queens ayaa uu fens ku qeexay ujeedooyinkiisa siyaasadda arrimaha dibadda waxaana uu yidhi waxaan doonaynaa in israa'iil iyo suniyiintu ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan waxaan rabnaa in yurubiyaankuna ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan waxaannu rabnaa inaannu awoodno in aanu aada diiradda u saarno bariga qaaradda eeshiya taasi ayaana ah mid ka duwan ta dadka siyaasadda u dejiya maamulka baiden ee ku dooda in gobol kasta uu isku xidhan yahay islamarkaana ay tahay in maraykanku uu dhammaan hogaamiyo hase yeeshee hadafka fahanse ee ku jihaysan in maraykanku uu ka soo baxo yurub iyo weliba bariga dhexe islamarkaana uu diiradda saaro shiinaha ayaan ku cusbayn amaba qariib ku ahayn xisbiga jamhuuriga xaqiiqatanna madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa jeexay jid siyaasadda eeshiya ah la laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo sagaalkii ilaa iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii marka la eego kala siinta mudnaanta fahanse waxa uu u janjeeraa halka uu taraam joogo ee ah in maraykanku uu yareeyo taageerada ukrain islamarkaana ciidamada yurub ay ka ciyaaraan door weyn ammaanka qaaradooda mar uu ka hadlayay magaalada munikh ayaa fens yidhi u malayn maayo in valadimir putin uu halis taagan ku yahay yurub taasoo mawjado argagaxa lee u dirtay xayndaabka diblomaasiyadda yurub walow fense uu isku dhigay inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee dhaxli kara halkudhigga ah in mudnaanta la siiyo maraykanka ayay suurtagal tahay in israa'iil ay gaar ka ahaato isagoo soo xiganaya aaminsanaantiisa diinta masiixiyadda ayaa fens aada uga taageeris badan yahay madaxweyne joe biden isagoo riixaya in la sii wado kaalmada militariga islamarkaana ka soo horjeeda in la xadido habdhaqanka dhinaca dagaalka
wariyaha v o eda betsy wada kuswaara warbixintii ay soo dirtay oo cabdixakiim maxamuud shirwac uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o eda f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
markana waa wargeysyadii kusoo dhowaada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwac oo si wada jira noogu daadaheeya
kulanti wanaagsan ilkiinba meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska dagaadhiyan ee kasoo baxa dalka biritan warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xulashada uu madaxweyne donald trump u xushay fenis inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeen haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimada ee dalka maraykanka oo walaac weyn ku furtay madaxda reer galbeedka cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ee madaxda reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in haddii donald trump uu ku guulaysto doorashada isagiiyo ku-xigeenkiisu ay bedeli doonaan xidhiirka siyaasadeed ee yurub iyo maraykanka aanay u xaqlin doonaan dhinaca madaxweyne putin dagaalka ukraine sarkaal sare oo diblomaasi reer galbeed ah oo jooga washington ayaa laga soo xigtay inuu yidhi labadan mas-uul oo qabta hoggaanka maraykanku inay aada noogu xun tahay uguna sii daran tahay ukraine feense maaha saaxiibkayaga ayaana yidhi cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay diblomaasiyiinta ajanabiga ah ee ku sugan washington iyo dadka ka faalooda siyaasadda donald trump ayaa ku tilmaamay siyaasadiisa sanduuq madow oo aan la akhriyi karin macquul maaha in si saxa loo malayn karo waxa uu samayn doono mas-uulkan aan la malayn karin ayay yidhaahdeen sida wargeysku daabacay qaarkood ayaa cabdixakiim oo niyadda ku dejiyey in wasiirada uu xilalka muhiimka ah u magacaabi doono haddii uu guulaysto oo uu ka mid noqon doonaan la taliyahai hore ee arrimaha dibadda robert o'brien ay siyaasadda arrimaha dibadda hagi doonaan halka uu donald trump xooga saari doono arrimaha gudaha cabdixaafidoo sida wargeysku daabacay maamulka mustaqbalka donald trump ayaa waxaa ku jira mas-uuliyiin aada ugu firfircoonaan doonaa kicinta shakiga ee uu trump ka qabo ee ku aadan dagaalka ukraine iyo ruushka halka ay ganacsiga washington iyo caalamkana ay xooga saari doonaan sidii maraykanku uu bursan lahaa sida wargeysku daabacayna senator fens ayaa ka mid ahaa dadkii sida aadkaa u diidanaa gargaarkii u dambeeyey maraykanku uu siiyey ukraine rayi ka duwan ayaana uu qabaa waxyaabaha ka dhacay ukraine cabdixakiino wargeyska da-indhambanane kasoo baxa dalka baritan warbixin uu daamacay ciwaankeedu waxa uu ahaa israa'iil oo duqeymo cusub ka geysatay koonfurta iyo bartamaha qasa kadib dabayaaqadii toddobaadkan weerarkii ay ku sheegtay in ay ku beegsadeen sarkaal sare oo ka tirsan hogaanka qasa iyo dadka badan ee rayidka ahna ay ku dileen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka gaza saraakiisha xamaas ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in toban falastiiniyiin ah ay ku dhinteen rafax dhowr gurina ku dumeen shan qof oo kalena ay ku dhinteen duqaynta guri ku yaala magaalada qasa weeraradan ayaa cabdixaafid oo imanaya sida wargeysku daabacay kadib markii sagaashan qof ay ku dhinteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii militariga israa'iil ay sheegeen inay beegsadeen madaxa xamaas maxamed dayeef oo sida talaabiib ay sheegtay la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil toddobadii bishii oktoobar cabdixakiin oo ciidamada cirka ee israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen tobanaan bartilmaameedyo militari oo xamaas ah oo ku yaala qasa isniintii iyaga oo ku dilay nin dabley ah oo kasoo gudbay rafa iyo bartamaha qasa toddobaadkii hore militariga israa'iil ayaa soo saaray amar culus oo ku socda dhammaan dadka ku nool magaalada qasa ee waqooyiga qasa inay ka baxaan koonfurta barakacyaasha qasa iyo khanyonis ayaa ku nool nolol argagaxle sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka iyaga oo qaarkood goobaha qashinka ka eegta alaabo ay dib u isticmaali karaan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen cabdixakiim maxamuud sirwac oo jooga washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
hadalhaynta ugu badani ayaa waxa uu yimid kadib markii laba baabuur oo kuwa xamuulka qaado ah oo wada hub noocyadiisa kala gedisan oo kuwa fudfudud iyo kuwa culus isugu jira uu meel bannaanka ka ah magaalada caabudwaaq ee bartamaha soomaaliya gacanta uu hubkaasi u gala dad shacab ah oo kusoo xoomay dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedka galmudug siyaasiyiinta deegaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee magaalada ayaa siyaabo kala gedisan uga hadlay markaasina uga falceliyey hubkaasi gacmaha dadka shacabka ah ku dhacay iyo sidoo kaleeto suurtagalnimada sharci inuu ahaa in uu soo dhex maro gobolkaasi hubkan oo si sharci darro ah lagu soo geliyey dalka kana yimid dhanka xuduudda ethoobiya ayaa keenay xasarado la xiriira cidda ka dambaysa mas-uuliyaddiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada caabudwaaq maamulka galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo siyaasiyiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada caabudwaaq ayaa siyaabo kala gedisan uga falceliyey hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus wakhtigan la joogo wasiiro iyo siyaasiyiin ka soo jeeda caabudwaaq ayaa lagu wadaa in afariyo labaatanka saac ee soo socda ay gaaraan magaalada caabudwaaq kuwaasi oo maamulka iyo dadka deegaanka kala xaajoon doona suurtagalnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka islamarkaasina ay dadka kala kulmayaan kadib haddaba dalabka dowladda federaalk ee soomaaliya oo la xiriirta mas-uuliyiinta hogaanka dhaqanka magaalada caabudwaq ayaa duqowda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inaysan wakhtigan u sahlaneen inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ah ee la kala tegay waa kan cabdulaahi siciid faarax oo ah guddoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada caabudwaq shacabka soomaaliya awal buu la dhaaraadhacahayo hub midna awsley lagu siiyo iyo afarta dalbo uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen shacabna sida sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa de shacab hub lagama aruurin karo dawlad baa ka aruurin karta dawladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta dalba haddaan hubkii ka soo gelino ool bay ka aruurin lahayd marka nooma fududa inaanu maanta nidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bini-aadankan meesha jooga si usan dhibaato ugu geysan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma noo sahlana maamulka galmudug ayaa soo saaray war murtiyeed iyo shirar jaraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo ay uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan ciddii ka dambaysa soo gelinta hubkan sharci darrada ah gudaha soomaaliya kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowlaysato ah oo hubka sharci darrada ah ka ganacsado argagixisadana u adeegaya maamulka galmudug waxa ay sheegeen in weli ay wadaan baaritaanada cidda ka dambaysa hubkaasi oo ay ogaan rabaan waa kan wasiirka amniga gudaha ee galmudug maxamed aadan gaboobe dhacdo layaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah dad shacabana hubku gacanta u galay ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo lagu soo raray hubka sharci darrada ay la soo wareegeen ay la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kolley gaar og micnaha ah in hub meeshan uu saaran yahay si kalena loogu maaragtay profi- profication loogu sameeyey arrintaasaa waxaa keentay in shacabka maamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii ay hubkii ku dhaceen maleeshiyaad fara badan oo waxa weeye muxuu ahaa shacabka kasoo horreeyo ayaguna dagaalkaas dagaal ku sameeyey ciidamadii nabad sugidda oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa sideed qof Eh, dad ku dhow muxuu ahay ilaa sodomeeyana dhaawacii dhimasho ay isugu jiraan marka waxay ahayd arrin dee muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato yani soo siyaaday oo keentay eh, khasaare xoog leh hadalka maamulka galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baalmarsan yahay ka dowladda federaalk oo soomaaliya oo sheegta iyadu in hubkaasi ay dowladdu ka war heshay islamarkaasina ay la socdeen ciidamo dowladda ah oo soo gelbinaya ka hor inta aysan maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yidhaahdeen ay weerarin si kastaba ha ahaatee guurtada dhaqanka magaalada caabudwaaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda galmudug waa kan mar kale nabadoon cabdulaahi siciid faarax oo ah guddoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada caabudwaaq maamulka galmudug markii aanu la xiriirnay waxa meeshaas yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxaan kala soconay iyo wax laga soo gaaray midna ma jiraan bay la yidhaha hubkaas cidda loo waday oo iska lahayd annagu waxaan u qabnaayo u qaadanay kolleyba hub in soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa nidaam dowladeed iyo sila aadanku ay mataqaanaa dowladnimada systemkeediya kuma jirin oo waa adan ragtay dowladdii waxay tiri waxaas annagu meelay ka yimaadeen iyo waxay yihiin ma naqaan hadda maanta laba gaari baa waxay taagan tahay baa la yidhi meesha la yidhahdo caleen labadaas gaari oo xaqiiqo ah oo nayuugii agtaag taagan yihiin kuwa doonaayo oo direyskii dowladda iyo isbeelihii dowladda wataa mataqaanaa meelahan xaduudda u taagan baa laleeyahay haddeeruu soo socdaayo laba gaaraa soo socota caleen bay taagan tahay oo sawirkoodii waxaa laga yaabaa inaad moobeelada ku aragtaan laba gaari oo geed quraca ku hoos jira dadka la jooga markaa wareegsanana masagaal loogu sheegay shaqaaqada ka dhalatay hubkan waxaa ku geeriyooday dad ku dhow dhow labaatan qof oo isugu jira dadkii deegaanka ah ciidamadii gelbinaya hubkan ee niise ka socday iyo darawaladii gaadiidkaasi wadayba hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah rasaas iyo bambooyinka gacanta soddon sano wakhti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabatayntii hubka ee dalka soomaaliya saarneyd si ay dowladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto al-shabaab oo dagaal ay kula jirto hase yeeshee qaadista cunaqabatayntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hubka ay suuragal tahay dad shacaba inuu gacmahooda galo taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto ka sokow dagaalka al-shabaab lagula jiro weli washington ayaad naga dhegaysanaysaa dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada xubinta doodda gaaban waa ka yaasiin ciise wardheere oo nairobi noogu soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale ee barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha inta badan soo noqnoqda ee soomaaliya ka socda waxaa saldhig u ah soomaalida oo aan si rasmiya u heshiinin mise habraacii geedi socodka dib u heshiisada soomaalida ayaanay meel marinin odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta soomaalidu waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabo waa laba siyaasi oo jooga dalka kenya waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barruur madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas soomaaliya waa la heshiiyey dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembiilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lowna way iska jiraan intuba way jiraan dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan cabdiraxmaan xuseen cadow waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ayaa ugu waaweyn oo gundhigu ah mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay ka soo gasho midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkoodu ma baahsana booliiska sida la rabo uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosaho cadaalad ho shaqeeyaho ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaalo ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matelin lasoo qabto oo holo laysku keeno kadibna uun waa la heshiin layira waxaa loo baahaya heshiisinta loo baahaya taas ma waxa weeye waa in celasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo soomaalida way dagaalami jirtay berigi hore laakiin maaragtay in uun inta wax la malaasiiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahlan yahay xal inaga soomaaliya ee dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirkii jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey soomaaliya dhaman la isugu keenay colaadihii ka dhacay kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkana uu diido iyo kuwa maamulkaoo doonaya inay dadki xoog ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey boqolkiiba boqol waa laga inta badan dagaaladu hadda kuma salaysna ayaa sida aragtay ceel biyo laga caba alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kaleetaa timid waxaan federal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo le heer hebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayoo dhinac walba ah in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso see lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanaya waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegayo horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarnta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamullo ummadda soo doorato dalkan inuu afar dhibic shan iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkaan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo dana ma noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yani waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey duwaheshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiis inta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab in la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisi la qancin karo ama diyo u waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadajiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimayso ugu dambayntii khaliif axmed gaabow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadda ay soo noqnoqonaysa
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la la helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyana ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta imbaawargarayday aragtidiisa fulinaysaahu dalka kama jirto odaguna dee nin qoray haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la embower gareeyo hay-adaha dawliga oy ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembiilayaashana la cirib tiro aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabo waa laba siyaasi oo jooga dalka kenya dooda gaabla intaa inoo joogtay intaynu mar kale wada kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan ee iskala ajiyay mid ka mid a heesihiisa
cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo gohiyo reenkiisiba naftayda gabya ka dhigay cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo gohiyo reenkiisiba naftayda gabya ka dhigay niyadan geeraartayo qalbiganeesaa godlada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgibay aye erayada kalgacal lacabtayda ka suugoye xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgilay aye erayada kalgacal laabtayda ka suugoe haddana gelyoy marnaba anigon kaagu i kari haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye adanageyoy marnaba anigon kaagu i karay haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye gobolban kuu dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo
rajo iyo iskalaaji ayaan guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo ku soo gebagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafne nabadgelyo
tabarajod macrub baan ku gaari doonaa haddana geeyoy marnaba